galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha maajna waa toban sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o somali com axda afrikada bari waa toddobadii waa afartii galabnimo idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal iyo anigoo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyadoo dadka u dhintay ay gaadheen afar kun oo qof waxaad kaloo dhegaysan doontaan garoon diyaaradeed oo laga hirgeliyey magaalada baraawe waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex
ayuu rabaa qofki inuu loo maalgeliyo wuxuu kusoo daraa shan boqol ama laba boqol ama saddex boqol qoladaas sidii ay tarkiska u qaataan ay ku xiran tahay kunkaas doolar waxaa laga yaabaa soddon beri ama soddon iyo shan beri inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay laakiin faa'iidada ay bixinayeen inta ilaagta saddex boqol afar boqol
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubinta muraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka dhan ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha shiinaha ji jinbin ayaa u safray talaadada maanta ah magaalada wuhan oo ah halka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus kaas oo gudaha shiinaha kusoo ritay in ka badan siddeetan kun oo qof ayna ku dhinteen saddex kun iyo boqol qof booqashada jinbin ee wuhan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay uu ku tago magaaladaasi tan iyo intii covid nteen uu ka bilowday bishii disembar ee sanadkii hore warbaahinta shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyne shiin uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada isagoo sidoo kalena doonaya inuu u kuurgalo dadaalada lagu xakamaynayo xanuunka socdaalka ji jinbin waa ee wuhan ayaa imaanaya xilli saraakiisha caafimaadka ay soo wariyeen talaadada maanta ah sagaal iyo toban kiis oo cusub oo fayraska corona ah taas oo qayb ka ah natiijooyin muujinaya in faafitaanka xanuunka ee gudaha shiinaha uu hoos uga soo dhacayo sidii hore iyadoo dadka xanuunka uu ku dhacayna toddobaatan boqolkiiba ay kasoo kabsadeen shiinaha ayaa go-doomiyey magaalada wuhan wixii ka dambeeyey markii uu dilaacay xanuunka iyadoo loo diiday dadka inay galaan ama ay ka soo baxaan magaaladaasi
aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump aan laga baarin cudurka coronavirus inkastoo laga xabsi qabo in uu xiriir la sameeyey dad cudurkaasi looga shakisan yahay laba sharci dejiye oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka oo trump uu xiriir la sameeyey ayaa dhowaan sheegay in si iskooda ay isku karantiileen kadib markii ay ka qayb galeen shir uu u socday shir uu sidoo kale joogay qof laga helay cudurka madaxweyne trump lagama baarin cudurka covid nteen sababtoo ah ma jirin wax xiriir wakhti dheer ah uu la sameeyey qof la xaqiijiyay inuu cudur ka qabo mana lahan wax astaamaha cudurkaasi ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay afhayeenka aqalka cad ee stephen grisham madaxweynaha caafimaadkiisa aad ayuu wanaagsan yahay waxaana kormarkiisa uu sii wadan doonaa iyadoo dhakhtarkiisana uu si joogta ula socon doono ayaa warka lagu sheegay xubnaha sheegay inay iskarantiileen waxaa ka mid ah madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad maraykanka mark midows oo uu sheegay in laga yaabo inuu xiriir la sameeyo qof la xaqiijiyay inuu cudurkaasi uu ku dhacay waxaa sidoo kale la sheegay in ay iskarantiileen senator ted cruz iyo saddex xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo kale ah paul gozar docolins iyo matt gates kuwaas oo dhammaantooda sheegay inay xiriir la sameeyeen qof laga helay cudurka oo ka qayb galay shir ay ku sugnaayeen soddon afar ka mid ah gobolada maraykanka iyo magaalada caasimada ee washington d c ayaa laga helay kiisas la xiriira cudurka coronavirus jaamacadda john hopkins ayaa isniintii sheegtay in guud ahaanba caalamka la xaqiijiyey boqol saddex iyo toban kun shan boqol siddeetan iyo afar kiis oo cudurka coronavirus ah iyo dhimashada saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo lix qof kuwaasoo badankood shiinaha
dowladda turkiga ayaa rajaynaysa inay heshiis cusub oo lagula tacaalayo qaxootiga la gaarto midooda yurub ka hor kulan madaxeedka xiga ee ururka sidaasi waxaa talaadada maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mafluud kafazulo sida ay qorayso wakaaladda wararka e f b haddii aan heshiis ka gaarno ka hor lix iyo labaatanka maarj markaasi oo uu dhacayo kulan madaxeedka hogaamiyaasha midooda yurub arrintu waxa ay qayb ka noqon doontaa ajandaha kulanka ayuu yiri kafazulo isagoo intaas ku daray inay diyaar u yihiin shaqo miro dhal ah hadalka kafazulo ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweyne rajab tayib erdogan uu wadahadalla xasaasi ah magaalada brussels kula yeeshay madaxweynayaasha midooda yurub ursulo vanderlin iyo charles michel go-aanka ay turkiy dhammaadka bisha februaayo xuduudda ugu furtay qaxootiga doonaya inay gaaraan yurub ayaa khilaaf ka dhex dhaliyey iyaga iyo midooda yurub iyo dalka ay jaarka yihiin ee griiga turkiya ayaa laba kun iyo lix iyo tobankii ogolaatay inay qaxootiga ka hor istaagto inay u gudbaan yurub iyadoo ku bedelanaysa lix bilyan oo dollar iyo wadahadallo lagu abuurayo xiriir dhow suuqyada eshiya ayaa maanta dib usoo kabsasho sameeyey maalin kadib markii maalgashadayaasha ay walaac ka muujiyeen qiimaha saliidda iyo baahidda cudurka coronavirus taasoo sababtay wax iska iibin badan suuqyada ganacsiga ee jaban nikee ayaa horey hoos ugu dhacay waxaana la sheegaya in hadda kor uu soo kacay boqolkiiba hal halka hangzeng oo iyo hong kong oo isaguna la sheegay inuu kor u kacay hal dhibic afar boqolkiiba iyadoo suuqa shiinahana uu kor u kacay boqolkiiba laba suuqyada yurub ayaa sidoo kale kor u kac sameeyey dhinaca ganacsiga iyadoo suuqyada maraykankana ay muujiyeen kor u kac inta aanan suuqyadaasi furmin suuqyada saliidda ee dunida ayaa sidoo kale horey waxaa la sheegay in ay kor u kac maanta sameeyeen iyadoo taa ay ka dhigayso inay kasoo laabanayaan khasaarihii xooganaa ee isniintii shalay ku dhuftay suuqyadaas
halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal waxaa maalin walba si xowli ah u kordhaya tirada dadka uu ku dhacayo cudurka coronavirus waxaana wakaaladaha wararka ay sheegeen in boqol shan iyo toban kun oo xaaladood la diiwaangeliyey dunida iyadoo intaa dhimatay ay ka kormareen afar kun dalka iiraan ayaa dhaafay dalka kuuriyada koonfureed waxaana uu dalkaasi haatan soo tabiyey tirada ugu badnayd marka laga reebo shiinaha taas oo ah siddeed kun talyaaniga ayaa guud ahaanba waddanka oo dhan dadka la xayiray xuseen barre aadan ayaa warbixinta noo diyaariyey warbixinada caalamiga ah ee u kuurgala xaaladda fiditaanka cudurka korona ayaa tilmaamaya in ay u muuqato in culayskii iyo miisaankii fayrasku uu maalmahan u dambeeyey u ciiray dhanka dalka talyaaniga iyada oo dowladda talyaanigu ay gebi ahaanba xidhay dalkaas si loo xakameeyo faafitaanka cudurka korona dalka talyaaniga ayaa boqolkiiba shan iyo labaatan waxaa kordhay tirada dadka uu saameeyey xanuunkan iyadoo ugu yaraan afar boqol iyo lixdan qof ay u dhinteen arrintan ayaa imanaysa iyada oo dalka shiinaha oo ah dalkii uu ka soo unkamay fayraskan ay dadku si gaabis ah ay shaqooyinkoodii ugu noqonayaan iyadoo ay hoos u dhacday tirada dadka qaadaya xanuunkaas dalkan maraykanka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in uu xanuunkaasi gaadhay afar iyo soddon gobol islamarkaana ay u dhinteen ugu yaraan labaiyo labaatan qof warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay uu cudurka coronavirus uu gaadhay dalal cusub oo caalamka ah kuwaasi oo kale ah bangaladesh albaniya iyo dalka baragway iyada oo tirada dalalka lagu arkay cudurkaasi ay kor u dhaaftay boqol wadan tirada guud ee dadka caalamka ku nool ee uu cudurkaasi ku dhacay ayaa maraysa in ka badan boqol iyo shan iyo toban kun oo qof kuwaasi oo in ka badan afar kun oo ka mid ah ay cudurkaasi u geeriyoodeen waxaana ka caafimaaday toddobiyo lixdan kun oo qof dalalka ugu badan ee cudurkan ku dhacay waxa ay kala yihiin shiinaha talyaaniga iiraan iyo kuuriyada koonfureed xanuunka coronavirus ayaa cabsi iyo argagax ku riday dadweynaha caalamka iyadoo suuqyada dalalka qaar ay raashinkii iyo biyihii gabaabsi noqdeen iyadoo dadku ay kaydsanayaan raashinka iyo biyaha iyo waxyaabaha asaasiga ah si ay ugu badbaadaan haddii uu cudurku sii bato oo ay dadku guryahooda ka soo bixi kari waayaan aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inooga diyaariyey xanuunka corona virus
magaalada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta laga furay garoon diyaaradeed oo cusub oo in muddo ah laga dhisayey magaaladaas warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed cacoosh furitaanka garoonka diyaaradaha caasimada maamulka koonfur galbeed ee baraawe waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xasan cali khayre iyo mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaa sidoo kale munaasabada furitaanka garoonka baraawe ku sugnaa xubno ka socday midowda yurub iyadoo midowda yurubna uu bixiyey dhaqaalaha lagu dhisay garoonka baraawe madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isna sheegay furitaanka garoonka baraawe inuu muhiimad weyn u leeyahay shacabka shabeellaha hoose wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sheegay furitaanka garoonka baraawe inuu kaalin weyn ka geysan doono horumarka iyo kobaca dhaqaalaha koonfur galbeed isagoona sidoo kale xusay inuu shaqo abuur badan u samayn doono shacabka soomaaliyeed korka wuxuu u yahay lafdabar howlaha iyo dhaqaalaha iyo horumarka goboleedka koonfur galbeed wuxuuna soo celin doonaa wuuna abuuri doonaa shaqa abuur gebagabada munaasabadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey ammaanka magaalada baraawe ayaa maanta si weyn loo adkeeyey waxaana wadooyinka iyo xaafadaha baraawe lagu arkayay ciidamo fara badan oo kuwa dowladda federaalk ka tirsan iyo kuwa amisom oo nabadgelyada ilaalinayay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex waxa ay yihiin iyo sida ganacsigooda uu u shaqeeyo waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf
bankiga dhexe ee soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhowaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarrifka lacagaha qalaad ee forex kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xerogelinaya macaamiishooda saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bons skim kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xidhan yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khayaano ah sida ay saraakiishu sheegeen bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan islamarkaana akawnadooda la xidho hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba farriimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga soomaaliya islamarkaana ay u muuqato inay iska dhegatirayaan amarkii bankiga dhexe haddaba maxay yihiin shirkadahan sidee ayay u shaqeeyaan ma haystaan sharci sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha lacag intee leeg ayaa ku jirta suuqan maxay yihiin waxyaabaha sharcidarrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maalgashadeen galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa amniga kuwa lacagaha waxaa kaloo galka baaristu uu waraystay dad lacaga gashtay shirkadahan forex iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan iyo khubaro madax bannaan jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha soomaaliya iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliye ganacsiga balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dowladda soomaaliya taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya haatanna waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maaraynta dadweynaha ee sipam oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho Eh, runtii waxaan loo yaqaano forex-ka caalamka oo dhan ayay ka jiraan macnaha waddan gooni ah eh, kama jiraan maadaama internet based ay tahay eh, waddan walba oo dunida ka mid ah shirkadaas wuu la xiriiri karaa laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkadda joogta soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha eh, ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah waxaa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan waddanka ay joogaan sidoo kale marka waxaa badanaa laga rabaa shirkadahaas eh, noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo eh, hubinaya inay lacagahaasi si fiican u maamuleen sidoo kale eh, waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta shirkadahani waxay soo shaqaynayeen tan iyo sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa saddex boqol oo milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen sida ay waddanka ugu soo laabtaanna ay adag tahay maadaama lacagtani aysan ka shaqaynin gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya ma xiri karto akawnnadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaallaan waxay xiri karaan oo keliya akawnnada ka furan gudaha soomaaliya waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akawnna u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akawnnadaasi si ay ugu kala gedistaan lacagahooda waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen inta kalena waxay u dhigaan akawnkaas shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan soddon iyo shan maalmood gudahood lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa boqolkiiba toddobaatan ugu yaraanna boqolkiiba labaatan ama inta u dhaxaysa saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore kadibna ay wareeggaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xidhan tahay inay kolba macaamiil cusub helaan mid ka mida saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ugu qoraan macaamiil cusub farriimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan shirkadahan forakiska ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh si ay u noqdaan safiiro u dooda qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqadda u hoosaysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo daynsaday bankiyada kan ugu yarna uu maal gashaday shan boqoloo dollar sayid cali qaasi maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mida shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada muqdisho kun doolar ayuu rabaa qofku inuu loo maalgeliyo wuxuu kusoo daraa shan boqol ama laba boqol ama saddex boqol qoladaas sidii ay serviska uqaataan ay ku xiran tahay kunkaas doolar waxaa laga yaabaa soddon beri ama soddon iyo shan beri inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay laakiin faa'iidada ay bixinayeen inta ilaa saddex boqol afar boqol shan boqol laba boqol laba boqol iyo konton inta waa soo arka ayga bixinayo shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda qubrus iyo waddamada maleeshiya iyo turkiga kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda soomaaliya islamarkaana aan laga bixinin canshuur sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe sayid cali qaasi maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan haaruna haaruna waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay fursamooyinka ay isticmaalaan hadday lacagtan dib- dibadda ka dibdoofid garayaanna way samayn karaan hadday gudihi ka dibdoofid garayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo waddankanaga waa dareemi kartaa finkana banki iyo masharka regulation ku sameynaya bangiyadii oo banki xataa hadduu ku yaalo mastercard isticmaalayo muqdisho muqdisho ama soomaaliya wuu ku yaalayo waxaa laga yaabaa lacagtii laga dibdoofid garaynayo inay xadiyan tahay ama caqabad lagala kulmo marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku haayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga diboofid garay marka farsamada waxay ku xidhan tahay iyo istaraatiijiyadda ay isticmaalayaan qoladaas oo u tiran yahay ajinsiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan waa gartay Eh, su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah lacagaha laysku mariyo miyaa jira mise bankiga dhexe soomaaliya la maraa mise bankiyo gaaraa la maraa mise xawiladaa la maraa taas weytaan raba inaan fahmo haaruna bangiga dhexa harto lama maro oo lama mari karo bangiyada dhexana oo aan bangiyada aan dhehee localka ah oo magaalada muqdisho ku yaalana een, way iska xadidan yihiin lacag in la marsi karo aada ay adag tahay oo waxaa laga yaabaa lacagtoodan inuu ku ogol yahay een, oo lacag badan aada ka diboosid garan karin marka swift iyo nambaro in la in la isticmaalona oo lacagtan lagu wareejiyana caqabada lagala kulmo marka laakiin saan kuu sheegay mar walbaba waxaad u baahan tahay een, saacidaad ama dawladda inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid laakiin sida aan kuu sheegay waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka ay u furan tahay istaraatiijiyadii marka hore ay ugu talageleen lacagta inay ku diboofigarayaan way haystaan el radio wax ay sii degsadeen waaye wayna ka bixi karaan wayna heli karaan meel ay ka degs- ay- ay lacagtaas ay marsiyaan oo software la isticmaali karaa jiro Een, laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore oo uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku- uu ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas lacagahan waddanka laga bixiyey ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka imaaraadka carabta kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha forex gaar ahaan saddexda waddan ee qubrus maleeshiya iyo turki mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsada inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada muqdisho oo kale ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa goor hore uga warramay v o eda sida uu u arko shirkadahan anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada eh, lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga ah laga ganacsado cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayrul sharciga ku ga- ku ku shaqaysanaya Een, dabeed si Eh, xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadanu ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay eh, u adeegin haddii aada lacagtaada sarrifayso suuq ka sarrifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aada lacag dad kale eh, sarrifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashi jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa Eh, halis baa ku jirta badan Eh, marka laga reebo in qofku dee si eh, khayrul caqli khayrul sharciga ku shaqeeyey haddana inuu dadka eh, hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa ee lacagtaada keen Eh, waajibaadka nasaaran bay ka mateelaan kadib
dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyey waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka banaadir galka baaristu waxa uu la xiriiray qaar ka mida shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda himilo mid ka mida shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saamayn ah u keenin waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda global market waxaana mid ka mida mas-uuliyiintu uu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka waraysto taasi oo markii dambe suurtogeli weyday waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda soomaaliya ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono inta ka horraysana ay iska sii shaqaystaan waa sida uu hadalka u dhigay waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan waxaa dadkaasi ka mid ah cali cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood walaal aniga markii koowaad kun iyo waxaan ku darsaday saddex boqol oo lacag dowladda hadalkeeda waad maqashay waxay tidhi shirkadahan akawnnadoodana waa in la xiraa lacagahoodana waa in maaragtay eh, la joojiyaa waxayna sheegtay dowladdu shirkadahani inaysan wax sharciya ka haysan dowladda hadalka dowladdu wax kalsooni darra ama kugu ridaya aad ku qabto shirkadda mise kalsoonidii aad ku qabtay shirka Walahi, shirkadda waxba iskama bedelayaan hadalka dowladda waxaan ka maqlay macnaha waxaan kalsooni darri igeliyay waxay waxay waxaan maqlayay idaacadda looga daangaafiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaaro ku dhacday kolla aniga labadaas sirkadood saddexaas sirkadood weliba hubaal saddex mar baan ka qaatay mar haddii aanay ayagu lacagta loo dhiitay aanay dad sii dhibaatay anigu hadda ma arko midda dowladda waxaa isleeyahay wax caqligalayna ma aha saasaan isleeyahay anigu kulli ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo soomaaliya lacagta adi bisha lagaa qaadana qof kale unbaa la siinayaa marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan sababtoo faa'iidan faa'iido aada u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto macnaha waxaanay suuragal ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay sideed bilood ay hadda shaqaynaysaa marka sideed bilood waxaanay lacag qaadin afar bilood oo kamidana lacag banaanay qaadin marka ma ma suuroobi kartaa adiga ma kula tahay qofkii lacagta inuu macaashna qaadanayay haddana uu sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn sideed bilood oo haddana ba sagaal ahayn kuma dirtan wax bishii sideedaad baa lacag laga qaadanayaa marka ma suuragal ma safata inuu qofkii lacagtii inuu kusiinayo mar walba waxaan sidoo kale la xiriiray cabdulqaadir maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo boqolkiiba labaatan faa'iide ah muddo kadibna waxa uu u tegey shirkad kale oo uu maal gashaday kuwaasi oo u ballan qaaday boqolkiiba konton faa'iide ah aniga horta ko yar saaxiibkeyga yidhi meeshaan waa meeshaan faa'iida leedahay lacag ku darso sidaa u galay mafahat qolada aan ka bilaabana waxaa la yidhaha magaceeda kaamil marka imisaad ku darsatay lacaga miya waxaan ku darsay lacag toban kun ah waa gartay lacagtaasna waxaa la yidhi boqolkiiba labaatan waxaa faa'iido leedahay waa gartay bishii boqolkiiba labaatan marka markii la dhaho waa laba kun oo lacaga oo faa'iide ah marka niyahow saasaan u gala horta barnaamijka ma fahanti kulley qofka anigana waa wareegsan waxaana waxaan niyahow hadhiga haddii lacagteyda ay qaadato biyaa mas-uuliyga waa gartay ani kulley maba aqaan waxaa waay u cusub yihiin marka wuxuu yidhi yarka anaa mas-uulkahay oo waxaan anigaba ku jiraa oo waa kaasaa waa- wax xiladan kuma arkay aaa ku jiraa lacagteydana waa sii qaadanayay saas miyaan nahay haa okay adinbaa mas-uuliyga sidaan ku galay ma fahanti dowladdu waxay ku doodaysaa warqadeedana waad aragtay waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan shati ma haystaan liisan ma haystaan haba yaraatee dowladdana kama diiwaan gashanaan taasi miyaysan walaac kugu hayn shati way shati way haystaan shirkad kastaba shati haystaa shatigeeday kutusaysaan mafahant shatiga oo wasaaradda oo ganacsiga su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meel u taallo hanti meel ay u taallo qaab sharciga ood ku heli karto waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin ma taqaanaa maya ma aqaano taas lima siin taas meel oo damaanada lima siin saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la luunsaday balse aan ku baraarugsanayn khubarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn boqolkiiba afar markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah oo aysan gaadhi karin boqolkiiba afartanka ay sheegayaan shirkadahani dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya kumanaan tusaale ahaan waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad sagaashan shirkadood oo forakis ah badankooduna waxay degan yihiin magaalada muqdisho balse waxaa ku jira meelo ka mid ah gobollada waddanka qaarkood waxaana mid ka mid a shirkadaha ugu yar oo dhowaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa boqol iyo labaatan qof oo macaamiil ah kuwaasi oo maalgashaday bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabanin kuna shaqaynin maadaama aanay oggolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo iyadoo weliba suuqani uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo galka baaristu arrintan wax ka weydiiyey ayaa yidhi sidan ma jirto shaqo foorakis ah oo laga sameeyo boqolkiiba siddeetan adduunka meelna kama jirto soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyadaa caddayn doonta waxa uu intaasi ku daray oo uu yidhi waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan inay ka fiirsadaan meesha ay gelayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen dadka maalgashaday qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin haddaba sidee ayay dowladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan sayid cali qaasim maxamed oo ka shaqeeya mid ka mida shirkadaha forex ayaan hordhigay qodobkan number one case ugu soo dhuuman dad fiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaato sumcaddana uga cayaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulley dowladday taas aa looga aa looga baahan yahay waa inay u sameysaa dowladda shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriigi lahayd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho la-eed haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag yar ku darsadaan inay wax waxna ku dartaan kala noo kana noolaadaan waa arrin wanaagsan haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan la ay barnaamijka inta barteen ay ku shaqaystaan waa arrin wanaagsan weliba waxaa aada u fiicnaan lahayd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay kusoo wareegsan karaan sida tusaale oo kale waddankan kenya kale barbaami waxaa jira qofka marka isla markiiba faa-iido oo lacagtiisa kala bixi karo la yidhaha embesa laakiin soomaaliya waxaa laga yaabaa in hadee wadankii maadaama central banki uusan hadda uusan iyo ama central banki wuu shaqeynaa laakiin wadanka xayraadaa saaran oo waa ognahay maanta lacag haddii soo gelay waa wax koontaroolan marka oo xawiilaadihii iyo qolo walba dhibay ku qabaan maanta lacag inay magaalan gulisho ama soomaaliya inay soo gaarsiiyaan
si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo dowladda soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan toban kun oo dollar uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama financial reporting center oo xilligan shaqaysa si ay oggolaansho u qaataan amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee febraayo waxaana uu toos ula xidhiiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha forex waxaana soo dedejiyey lacagaha ay la baxayaan shirkadaha forex waxaa sidoo kale oo amarkaasi farayaa in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in oggolaansho laga qaato xaruntaasi
haruun macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiynaya halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a dhegeystayaal barnaamijkaasi barnaamijyada kale idaacadda ka baxaba waxaad kaga bogan karaysaan bogga v o a somaali dot com magaalada cabudwaaq waxaa la sheegayaa inay dib uga soo kabsanayso colaad hore uga jirta halkaas iyadoo xilliganna ay wada shaqaynta bulshada meel wanaagsan marayso cabdiwaaxid macalin isxaaq oo booqday magaaladaasi ay warbixintan noo soo diray cabuudwaaq waa degmo dhacda dacalka waqooyiga gobolka galgaduud waxa ay dhuusamareeb oo xarunta gobolka ah u jirtaa sagaashan kilomitir waxa ay odwadaag la tahay qaar ka mid a gobolada ismaamulka soomaalida itoobiya ha yeeshee degmada ayaa martigelisay marxalado mawjado colaadeed ah oo sababay kala qaybsanaanta xaafadaha degmada iyo dib u dhac ku yimid adeegyadii horumarineed ee deegaanka balse muddo laba sano laga joogo ayaa xaalka degmadu u isbedelay ka gadaal markii madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo socod uu ku tegay cabuudwaaq uu kulamo la qaatay waxgaradka deegaanka waxaana intaa kadib lagu guulaystay dhismaha ciidan ka shaqeeya amniga iyo golo guurti oo sal u noqda sugidda amniga cumar bedel cilmi waa waaye joog cabuudwaaq waxa uu v o a uga sheekeynayaa wixii ay soo martay degmada
aad bay u kala fog tahay baa nimid iyo shantii baan caabud waaqimid markii ugu horreysay tuulo weyn bay ahayd waa xasuustaa maalintii ugu horreysan magaalada imid allahu naxariista aabbaha iyo aniga ceesaan keensannay toban shilin baa nala yiri ceesaan weyn oo abeerayahay marka infact waa waa qaadan weyne toban shilin in ceesaantiina laga siiyo qolaan qaraabanahay baanu tagnay shaah iyo qado iyo baa nala siiyey sonkor baa nala siiyey waxaa leeyahay ceesaantiina la noqda caawa qasha haragga beri dhista saa damba noo keena haraggii baa labaiyo toban shilin haddana nalaga siiyey maalintii saddexaad marka waxa weeye weli ma ilaaweyn maalintii igu horreysay iyo wixii aan kala kulmay waa lixdan iyo shantii bay ahayd xilligaasaan tuulay ahayd tuulo weyn bay ahayd meel ganacsiga xoolaha aad muhiim ugu ah bay ahayd marka haddana dee waa meel gobol u dhiganta oo kuwantatiga dadka ku nool iyo magaalada baaxadeeda afar iyo toban kilomitir siddeed kilomitir afar iyo toban dherara iyo siddeed kilomitir oo balac ah ayaa lagu sheegaa dadka jooga baaxadda magaalada marka waxaa weeye aad iyo aad bay u kala durugsan tahay waa gaalkacyo iyo beledweyne iyo way la tartamaysaa gudoomiyaha degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud mahad cumar cilmi ayaa sheegaya in dadaal wadajiro lagu sugay amniga degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud laga bilaabo siddeed iyo tobankii bishii koowaad ee madaxweynuhu iyo waftigiisu meeshaan maraya wixii ka dambeeyey waxay ahayd xasiloonidu boqolkiiba boqol mana dhicinin runtii maalin keligeedana in ay isku hor imaad qabaa'il u yimaado ama isku hor imaad ciidanka amniga iyo shacab midna ma dhicinin maalin baana maalinta ka dambaysa dadku isku soo dhowaanay isku soo dhowaansho shacabka iyo ciidamada bulshada laftigeeda gudaheeda arrimahaasoo dhan baa issoo tareeyey haddana waxay malaysaa alxamdulilah meel ilaahay loogu mahadiyo oo boqolkiiba boqol la odhan karo runtii
haddii dadka aan dib u xasuusino laba kun iyo siddeed iyo toban bishii koowaad wixii ka horreeyey degmada xaalkeeda sidee ah wallaahi xaal guud ahaanna soomaaliya ay la qabto gaar ahaan ayada ee degmo ahaanna si gaara uga tilmaamnay degmooyinka soomaaliya ay ahayd runtii baa la odhan karaa hadda waa sidee marka marka la fiiriyo ammaankii xaaladii haddii hagaagtay maxaa isbedelo magaalada ka yimid magaaladu hore iyo u socotaa ilaa iyo xilligaas ilaa deegaanku sidiisa marka uu nabad noqdo shayga ugu muhiimsan ee deegaanka waxyeelaya waa amni darro haddii deegaanku amni helana maalinba maalinta ka dambaysa horeyba xagga hore marka ugu dhaqaaqaya heerka aan hadda maraynaay runtii waa heer ilaahay loogu mahadiyo waxyaalo aad u fara badanna ay degmada u qabsoomeen meel fiicanna ay wax marayaan macalin sugaal cali guuleed ayaa ii sheegay in isbeddel uu yimid kadib dadaalkii amni ee degmada degmada cabdaq waxaa ku yaalla maantay oo biyaha ay ka qaadatay ilaa toddoba ceel biyaha siiya oo aan marna biyo weyda lahayn marnaba aan biyuhu go'in caabudaaq maasha allah waxay leedahay degmada caabudaaq oo arrimaha bulshada ka mid ah shan iyo labaatan dugsi hoose dhexe waxay leedahay degmada caabudwaaq siddeed dugsi sare ama high school waxay leedahay degmada caabudwaaq laba jaamacadood oo ay ka mid tahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo nasiib u heshay degmada caabudwaaq marka laga reebo magaalada muqdisho markii koowaad ay bannaanka oga baxda jaamacadda ummadda ay nasiib u degmada caabudwaq inay ku taallo jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo jaamacadda daha degmada caabudwaaq alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay hegsanaysaa insha allahu tacaala sanada soo horumar balaaran waxaaso dhan waxaa lagu gaaray waa amniga shay kasta ama nolol kastao binaada u baahan yahay waxaa fura u ah ammaanka ammaankaasoo ay ka shaqeeyeen ciidamada ammaanka oo kaashanaya golaha guurtida odayaasha dhallinyarada aqoon-yahanka ururada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inkastoo qaybaha bulshada degmada ay si wada jira uga qayb qaateen xal u helidda xaalkii cabuudwaaq haddana waxaan daah saarnayn dadaalkii dumarka cabuudwaaq ay ku bixiyeen sidii xal waare looga gaari lahaa colaad dhiig badan uu ku daatay oo cabuudwaaqa jirtay sida ay sheegayso muxuba cismaan cilmi nabadda caawdaaq kow waxaa dhaliya waa haweenka ciidamana looma keenina kala celiya annaka ka baxnay guryihii caruurta iskooladii kala baxnay dugsigii baan kala baxnay calamo cad baan qaadanay raggii baan kala dhex istaagnay nabadda caawdaaq waxaa dhaliya boqolkiiba boqol haweenka caawdaaq xaaladda nabadda markaad qiimayn ku samaysaan iyo xilligii colaadu ay dhacaysay bal isbarbardhig may wax la isbarbardhiga maaha waa abaar iyo aaran abaar iyo aaran miyay isku egyihiin abaar iyo aaran bay yihiin hadda waa nabad meel kastaa la seexan karaa toori lagama helo qof qof dharbaaxa lagama helo qof qof dilan lagama helo amnigeedu waa sugan yahay haddaan nahay haweenka degmada cawdaaqna meelo badan oon cawdaaq ahayn baan ka soo qaadanay sida olol laba jifo isku dagaalaysa hadda ka hor labaatan gaari baan qaadanay waan u tagnay waan kala celinay qoryihii baan ka qaadnay ilaahay waa nagu guuleeyey qayba meelo badan baan kasoo qayb qaadanay haddaan nahay dumarka caabud waa degmada cabuud waaq waxaa ka muuqda isbeddel dhan walba leh waxaana isu furmay xaafadihii colaadda ku kala xirmay waxaase soo jiidasho leh in indhahaagu aysan qabanayn qof qori ku dhex sita gudaha magaalada marka laga reebo ciidamada amniga ee loo xilsaaray xaqiijinta amniga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cabuud waaq
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalka maraykanka maanta waxaa mar kale lix gobol ka socda doorashadii horudhaca ahayd ee xisbiga dimuqraadiga gobolladan ayaa kala ah michigan mississippi missouri washington idaho iyo north dakota haddaba waa imise iskudarka guud ee ergooyinka lixdan gobol ee maanta lagu tartamayaa waa kan jibriilow maxamed oo baraka jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka walaal waad mahadsan tahay talaadadan waxaa lagu tartamayaa tiro dhan saddex boqol iyo konton iyo labo ergo oo ka qayb geli doonto shirweynaha xisbiga dimuqraadiga dabcan haatanna waxaa isu soo haray labo murashax halkii ay tiro badan ahaayeen laakiin murashaxiintii hore oo gudbiyey murashaxnimadooda dhammaantood way ka qayb qaadanayaan tartanka oo codku uu kala qaybsami doonaa ergo ayayna heli doonaan kuwii ka baxay hataa haddaba gobolka ugu ergada badan lixdan gobol waa gobolka michigan kaasoo labada tartame ay culays badan saarayaan sida uu sharxayo doctor cabdixafiid shaaciye oo barakaha jaamacadda kent ee gobolka ohio a waa mahadsan tahay sandheere gobolka michigan waxa uu leeyahay ergadan boqol labaatan iyo shan ergo ayuu ku leeyahay codbixinta talaadada maanta dhacaysa waana gobolka ugu weyn ee lagu kala lagu kala tartamayo kala tartamayaan labada murashax ee bernie sanders iyo joe biden marka la eego marka la eego aftida dadka laga qaaday cidna ay u janjeeraan waa aad ayay isugu dhow yihiin arrintaasna waxaa keentay markii uu sanders uu lumiyey codad fara badan iyo gobollo fara badan talaadadii lasoo dhaafay marka lama oga hadda dhinaca ay u dhici doonto lama oga waxaan ognahay in sanders uu ku guulaystay gobolkan michigan laba kun iyo lix iyo tobankii markii uu la tartamayay hillary clinton laakiin wax badan ayaa isbedelay talaadadii lasoo dhaafa kadib dad fara badan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa waxa ay u arkaan joe biden murashaxa keliya ee la tartami kara kana badin kara donald trump marka bernie sanders waa loo yaabaa haddii uusan ku guulaysan michigan talaadada waayo michigan guushii uu ka gaaray laba kun iyo lix iyo tobankii waxay u ahayd tiir muhiim ayay u ahayd inuu sii wato ololihiisa oo uu ka gaaro guul taariikhi ah sida cad bernie sanders si wanaagsan uma maamulin guushaas laba kun iyo lix iyo tobankii iyo horrayntii uu sannadkan ku horreeyey saadaasha dadweynaha ee gobollo badan iyadoo si yaab leh u madaxweyne ku-xigeenkii hore uga qaatay gobollo sanders lagu xisaabinayey haddaba ma fariinta sanders ayaan dadka si wanaagsan u gaarin laba arrimoodba fariintu qayb weyn ayay ka tahay mid dadka xisbiga dimuqraadiga awoodda badan ku leh sideedaba ma aysan jecleen bernie sanders xataa inuu inuu inuu ololo soo galo waayo isagu xisbiga dimuqraadiga si toos ugama tirsana laakiin waxaa arrinta kasii uga sii daray xagga fariimaha isaga wuxuu sheegtaa inuu yahay hanti wadaaq hanti wadaag dimuqraadi ah taasina waa cillad ay uga faa'iidaysan karaan xisbiga jamhuuriga ah oo ay ku duri karaan haddii uu noqdo murashaxa dimuqraadiyiinta laakiin fariinta kaleto oo aada uga muhiimsan waa sida uu isaga uga hadlayo hanti wadaagga tusaale ahaan arrimaha ku saabsan waxbarashada iyo caafimaadka tan waxbarashada ku saabsan waxa uu ololeynayaa waxbarasho oo lacag la-aan ah arrintaas isigoo ka hadlayana wuxuu tusaale usoo qaatay nidaamka cuuba ay ku shaqaynaysay waayo cuuba waxbarasho lacag la-aanaadii dadkay dadkeeda siinaysay marka arrintaas ayuu kasoo qaatay laakiin waxa uusan uusan ka hadlinin sida nidaamka cuuba uu dad fara badan uu waxyeelo ugu ugu geystay sida uu xorriyadaha uu u xayiray sida uu dictatornimo u jiray marka arrintaas wax badan ay ayay ayay ka qaladay midda kale ee labaad waa arrinta caafimaadka medicare for all oo isagana uu ku baaqayo waxba kama qaldana fikradaas laakiin um, sida uu u sheegayo dad fara badan uma uma cuntamaan tusaale ahaan wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro suuqa gaarka ah in caafimaadka qofka uu kasoo iibsan karo taasina dad dad fara badan oo maraykana uma uma cuntamayso waayo waxay rabaan inay inay helaan khiyaaro kala duwan marka fariintiis aad bay wax uga qaldan yihiin m- umana malaynayo inuu fa- fariimahaasi wax ka bedelayo waayo waa fariimaha dad fara badan oo gaar ahaan dhalinyaradu ay ku taageersan yihiin gobolka kale ee isaguna ergada badan leh ee ay maanta doorashadu ka dhacaysaa waa gobolka washington oo galbeedka maraykanka ku yaala kaas oo leh boqol iyo toddoba ergo tartamhee ayaa haddaba ku horreeya ra'yi ururinta dadweynaha laga sii qaaday waa kan o j xasan dhuubo oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka washington Een, waa mahadsan tahay een, walaal een, een, runtii een, waxaa aada ugu horeeya sida hadda een, een, wararka aan ku hayno een, eh, tartamaha een, een, een bernie sanders waan gartay marka bal dadaaladii eh, ay sameeyeen labada tartame eh, marka laga hadlayo kicinta dadka iyo inay isku soo baxaan bal haddaad nooga warrantid Een, runtii waxaa aada ugu horeeya een, oo mar kasta dhaqdhaqaaqidiisa la arkaa oo een, bulshadeena sidoo eh, soomaaliyeed ama dadka laga tira badan yahay aada usoo gaara ama fariimahooda aan helnaa ama guryaha nagu soo garaaca waa bernie sanders dadka eh, la shaqeynaya iyadoo joe bidenna uu gobolka eh, dhaqdhaqaaqiisa aada u- ugu liito waan gartay marka talaadada maanta eh, yaa loo badinayaa inuu eh, codadka dadka gobolkaas ku nool uu helo Een, maadaama ay kusoo hareen labadooda keliya waxaa loo badinayaa een, een, sida gobolka een, dadka degan ay saadaalinayaan in bernie sanders uu ku guuleysto een, doorashadan primariga madaxweynaha ee ee sanadkan twenty twenty waan gartay waxaa la xasuustaa talaadadii saddexda eh, bisha march markii eh, super tuesdaydii ay socotay eh, in gobollo badan sida virginia maine texas in loo saadaalinayay inuu bernie sanders ku guuleysto iyadoo la ogaya weliba in eh, joe biden oo kale uuna gobollada qaar iskuba eh, daalinin oo uuna lacag gelinin dhinaca xaysiiska telefishinada dad gudaha uga shaqeeya uuna eh, maaragtay eh, qabsanin haddana wax la yaab laa dhacayoo isaga ayaa ku guulaystay ee gobolladaasi marka ma laga yaabaa intan ay ka dhacdo gobolka washington wallaahi walaalow een, siyaasaddu eh, saadaasheeda waa iska sida hawado kale een, laakiin sida hadda een, eh, muuqata een, gobolka washington maadaama asalkiisa uu iska ahaa gobol dimuqraadiga u badan yahay een, bernie sandersna uu runtii howl aada u badan qabtay Een, waxaan u malaynayaa inaysan taa ka dhici doonin washington sida aan aan maaragtay rajeynayno inuu bernie sanders ku guuleysan doonaan rajeyneynaa Een, gobolka washingtonna een, waagii hore primarigeedu wuxuu ahaan jiray een, bisha may Een, bishii march afar iyo tobankeedii ayaa waxaa la siixay sharci uu siixay governorka in lasoo hormariyo marka sidaas hadda gobolka washington een, primariga eh, uu muhiim u yahay ugu muhiimsan yahay sanadihii hore maadaama bisha may ay ahaan jirtay waqti dambe waan gartay Eh, sida la ogyahay gobolkiinu waa gobolka uu sida daran u saameeyey eh, xanuunka uu keeno coronavirus Eh, arrintaasi wax raada ma ku leedahay eh, codbixinta maanta Een, runtii kuma laha een, maxaa yeelay een, een, baaladka ama waraaqaha codeynta waxaa lasoo diray mar hore een, een, oo dadku way wada haysteen Een, waxaana washington state waxaa lagu codeeyaa boostada Een, waana een, waraaqda xataa lagu diray waa waraaq lacagtii lagu diray ay ku dhegan tahay marka wax saameyn oo badan kuma yeelanayso dadku boostada ayay een, codadkooda ku baxsadaan sida laga arkay doorashadii gobolka south carolina iyo gobollo kale oo koonfurta maraykanka ku yaala bulshada madow ee maraykanku waxay si muuqato ugu codeeyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden halka dadka laatiinka ahina ay u codeeyeen senator bernie sanders haddaba marka la eego bulshada muslimka ah tartamahee ayay doorashadan raacsan yihiin waa kan mar kale jibriilow maxamed oo ka tirsan jaamacadda ohio state Eh, dabcan sidaan wadi gobolka ugu muslimka badan waa gobolka michigan Eh, waxay muslimiintu aada u taageerayaan eh, murashaxa een, eh, bernie sanders Eh, sabab ay tahay waxyaabo badan oo runtii uu ku hadlay oo furfurnaan ah ama mawaaqif uu u taagan yahay oo ku saabsan caalamka iyo xiriirku la sameynayo Eh, gaar ahaan arrinta bariga dhexe arrinta falastiin oo kale tusaale ahaan eh, wuxuu aaminsan yahay in eh, ummadda haatan ka talisa israa'iil iyo netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha ay yihiin wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin midabta koor oo runtii dhibaateynaya dadka reer falastiin Een, wuxuuna ku doodaa had iyo goor in israa'iil ay xaq u leedahay inay noolaato oo dal ahaato dhisnaato sidoo kalena falastiiniyiintu ay waddan ay leeyihiin xaq u leeyihiin marka waa arrin runtii adag Eh, waxaa xusid mudan inuu ninkan yahay nin yuhuud ah taageerada uu muslimiinta ka haysto iyo taageerada uu bulshada uu kasoo jeedaya yuhuudda ah ka haystana waxaa fara badan taageerada uu muslimiinta ka haysto
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay doorashadii horudhaca ahayd ee xisbiga dimuqraadiga oo maanta ka socota lix gobol oo maraykanka ah intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysra idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasiha dhegaystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegeyno baraha bulshada ama social mediaha oo dunida aada ugu soo badanaya islamarkaana aysan intooda badan ka muuqanin dhexdhexaadnimada iyo tayada iyo xirfadda warbaahintu ay leedahay hase yeeshee qaarkood ay wataan muuqaalo codad iyo waxyaabo badan oo ay dadku daneeyaan ma yihiin kuwa ku socda dariiqa saxdaa ee dadku ay xogta rasmiga ku helaan mise waa waxyaabo dana gaara laga leeyahay oo aan inta badan fulinin ama aan xambaarsanayn waajibaadka warbaahinta waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya asad cabdi iyo sadaan maxamed oo labadaba ka mid ah dhallinyarada warbaahinta ee ku sugan wadanka kenya waxaan ku bilaabayaa asad cabdi adar yaasin waa mahadsan tahay haddii aan ka hadlo faa'iidada social mediaha ama baraha bulshada waxaa weeyaan mid faa'iido weyn kule u leh bulshada weeye markii hadda aanu fiirino xilligan la joogo iyo caalamku sida digitalka iyo magaranaysaa ee xawliga oo ugu socda dhanka warbaahinta waxaa lagama maarmaan noqotay in la hormariyo baraha bulshada iyo warbaahinta baraha bulshada oo lagu xariiro waxaan u arkaa marka inuu yahay mid faa'iido weyn usoo hooyey bulshada waxaa jira dad dhaqaale ka sameeya dad waxaa jira wararkii si dega ku hela xogtii waagii hore magaranaysaa ee laba maalin saddex maalin kuu qaadan jirta inaad ogaato hadda daqiiqada ayaad ku ogaan kartaa sidoo kale waxaa jirta in dad badan oo kala lunsanaa ama kala jira daafaha dacalada adduunka ay sidoo kale ku xariiraan oo iska helaan dad isla'ay kala ishelaan marka arrimahaas o dhan marka aan fiirino waxaad u malaysaa inay jiraan faa'iidooyin badan weyba jiraane oo uu leeyahay social media sadaan maxamed
waa mahadsantaha yaasiinow waa idin salaamaya ad iyo bahda idaacadda v o eda haddii aan fiirino social mediaha horumar badan wuu soo kordhiyey wax badan oo la taaban karana way jiraan hase ahaatee markaad fiirisid qaabka khaldan iyo sida aan wanaagsanayn ay dadka qaar u isticmaalaan waxaa laisdhihi karaa khasaaraha uu noogu keenay ama uu noo hayo baa moodaa baryahan dambe inuu aad uga sii badan yahay xataa faa'iidooyinkiisa waxaa jira dad badan oo social mediaha wax ku qora ay ka jiraan wariyayaal warbaahin kale oo gaar loo leeyahay oo si qaldan warar aan tifaftirnayn oon lagu kalsoonayn gudbiya sidaasi lamida waxaa jirta dhallinyaro qaarkood ay isticmaalaan youtubeka oo youtubaasa oo soo gudbiya ama soo geliya youtubadooda waxyaala anshax xumaha oo diinta iyo dhaqankaba ka fog marka waxaan filayaa ama sida ay muuqata in ay khasaarahiisi uu ka badan yahay faa'iidada iyo waxa uu noo leeyahay yaasi aan uma aaminsana waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa ka badan khasaaraha uu leeyahay marka la isbardhigo saaxiibkay saadaam waxa uu sheegay inay jiraan dhallinyaro badan oo youtube isticmaalo oo ka shaqeeya warbaahinta oo si khaldan u isticmaala anigu waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan oo magaranaysaayee ka mida dhallinyarada ama warbaahinta ha ahaadeen ama kuwo kale ha ahaadeene in ay magaranaysaa waxyaaba badan dadka uga faa'iideeyaan bulshada oo xogihii ay ugu soo gudbiyaan dhanka kale dhaqaala ay ka sameeyaan oo nololmaalmeedkooda ay ka raadsadaan dhanka kale waxaa jira yaasiino markii aan fiirino waayihii hore ee dunida iyo hadda adduunku hadda waa uu socdaayo warbaahintii raadiyihii iyo tvgii waa laga guuray adduunkuna waxaa u socdaa facebook iyo social media iyo magaranaysa baraha bulshada marka saaxiibkii waxaa umalayn usan arkin waxaasoo faa'iidaa inay leedahay sadaamow dad dad muddo kala maqnaa ayaa isku helaya miyaadan ogeyn inuu door ku leeyahay marka la eego xogta la gudbinayo sida ugu dhaqsiyaha badan meelihii qalabka waaweyn hore loo isticmaali jiray wax ka sahlan oo gacantaana aad ku seeto sida tabletka iyo mobilka iyo wixii dhan waxa loo isticmaalayo arrimaha miyaana kuu muuqan qaladaadka ay dadku gelayaan oo aad u fara badan awgeed dowlad iyo dad kontaroola oo kontarool la-aanna ay jirto ama xadida dadka waxyaalaha beenta ay ay soo gudbinayaan waxaa muuqata marka in khatartiisu ay aad u badan tahay tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qof inuu soo gudbiyo arrimo la xiriira warar dagaal oo laba beelood iyo wax lamida oo dagaalay arrintii oo laga yaabo in ay soo dhammaatay ama lasoo afjaray wuu qofkan uu si qaldan usii gudbinaya dadkii si qaldan bay usii qaadanaya waxaa laga yaabaa inay caro horle kiciso sidaasi lamida warbaahintu waxay isticmaashaa oo gaarka loo leeyahay ama dhallinyarada ama aan dhahno dadkan kaleeto warbaahinada ama facebookyada goonida ale ama bayjajka waxay soo gelinayaan qof oo laga yaabo inuu markaas ayadaha xanaaqsan yahay ama uu caraysan yahay uu dhaaranayo uu waxgelinayo qofkii oo isagii oo dhaaranaya oo gudbinaya waxala caynkaasna waxay sii kordhinaysaa arrintii dadka dhibaatooyinka ay dadka kusii dhexaysay waa tahay asad cabdiyow waxyaabaha la yaab kale ee warbaahintan cusub ee baraha bulshada ku jira waxaa ka mid ah warar badan oon anshixii iyo dhaqankii warbaahinta iyo la socoshadii iyo xogtii xogta marka xog la raadinayo waa in la helaa xogta meesha ay ka timid miyaadan dareensanayn in waxyaabahaan aan raadka ahayn ee maalin walba la taminayo ee lacagun lagu raadinayaa ay marka dambe sumcaddii iyo anshixii warbaahinta ay khatar ku yihiin yaasiina waa arrimahaasoo dhan way jiraan balse ma ahan dhibaatadu ma ahan social media ama baraha bulshada ma ahan dhibaatadu waxaa weeye dadkii oo dhan ayaa waxa ay noqdeen wariyaal ama kuwa ka shaqeeya warbaahinta ayagu aan xirfad u lahayn marka qof kasta oo facebook leh ama facebookiisa wax ku soo qora ma ahan inuu yahay qof matalaya warbaahintii iyo baraha bulshada oo warbaahintu ay ugu horayso marka ciladaas iyo dhibaatadaas waxaa qaadaya qofka shakhsiyadaas soo qoray ama mas-uulka ka ah ayaa qaadaya laakiin dhanka kale markii aan fiirino yaasiinow social mediaha waxaa laga yaabaa qof dhibaataysan oo kale in lagu caawiyo wax loogu aruuriyo oo magaranaysayo qofka saas uu ku ficnaado masaajid wax lagu aruuriyo waxyaaba badan oo magaranaysayo dhanka horumarkii ah ayuu leeyahay laakiin way jidha in warar khaldan lagu soo qoro oo xoogaa anshax ka baxsan ugu dambayntii sadaam haddaad adigu ka mid tahay dadka aadka u diidan qaabka oo dhaqanxumada ay uu soo kordhiyey maxaad xal u arkaa yaasiino waxaan xal u arkaa warbaahinta in dadku horta marka hore la helo sharci iyo shuruuc dadka hagta oo qofkii warar been abuura iyo waxaan saliya raad lahayn gudbiyo oo qalalaaso weyn keeni kara in sharci lala tiigsado horta marka uu koobaad la sameeyo marka labaad waa in dadka waxaan ugu baaqayaa dadka iyaguna social mediaha isticmaala oo soomaalidu ay inta badan baryahan dambe aad u isticmaasho iyagoo laga yaabo xataa inaysan tvna soo daawan idaacadna soo dhegaysan ay xogta usoo doontaan baraha bulshada waxaan iyagana ugu baaqayaa wariyaashu iskuma jiraan wariyaal lagu kalsoonaan karaa jira warbaahintuna iskuma jirto warbaahin lagu kalsoonaan karaa jirta waa inay kala bartaan kala dhuuxaan kala ogaadaan qofku marka uu war faalsa ama aan saliya raad lahayn gudbinayo iyo marka uu war lagu kalsoonaan kala gudbinayo aad ayaad umahadsantihi kuwaas waxay ahaayeen asad cabdi iyo sadaam maxamed oo labadaba warbaahinta ka shaqeeya doodii gaaba intaa aynu joogto intaynu markaa wada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa halka duule naga dhegeysanaysaan waa v o a bal markan aan ka cusado cabduqaadir maxamed mursal samakaab qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka cabduqaadir mahadsanid jamaal war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in militariga maraykanku ay sheegeen in duqeyn kale oo cusub oo laga geystay soomaaliya lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab taliska africom ee ciidamada maraykanka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntan ay dhacday sagaalka bisha maarso oo isniintii shalay ku beegnayd duqeyntaasina ay ka dhacday nawaaxiga magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maraykanku waxa ay sheegeen in duqeynta lagu dilay afar ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab maraykanku waxa uu intaasi ku daray in qiimeyntoodu ay muujinayso inaan dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi duqeyntan ayaa la geystay iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda soomaaliya sida ay maraykanku sheegeen waa duqeyntii shan iyo labaatanaad ee maraykanka uu ka geysto soomaaliya sanadkan gudihiisa dhinaca iyo dalka shiinahana madaxweynaha dalka shiinaha shi jinping ayaa u safray talaadada maanta ah magaalada wuhan oo ah halka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus kaas oo gudaha shiinaha kusoo ritay in ka badan siddeetan kun oo qof ayna ku dhinteen saddex kun iyo boqol qof aad baad umahadsan tahay cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayuu kaasi ahaa qodobadaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo anigua jamaal axmed cismaan iyo samakaaba idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
This has